galab wanaagsan ah dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa maalin isniin ah bisha oktoobar ee sannadka kana waa toddoba-iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afarta galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan halista tahriibayaashu ay kala kulmayaan badda u dhexaysa turkiga iyo gariiga oo sii kordhaysa
idhaarti badbaadiyey oo laba qofood oo ila joogta meesha way dhinteen maxaa dhahay hirka soo jabalka igu garaacay marna iyo cishana igu garaacay markay doonta dhammaatay dadkii wada dhammaadeen oo saacad ama biyaha ku dhex jiray hirqaaday badda gudaheeda geysay markii dambe tuyuubaa helay oo iska sabaynabiya iska dhex socda tuyuubkan gacanta uu qabsaday markaasa markaa aan dareem inaan seef wax yar ahay
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxda dowladda soomaaliya iyo dadweyne badan oo maanta soo dhoweeyey xulka kubadda cagta ee ay da'doodu ka yar tahay toddoba-iyo tobanka sano waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhallinyaradan madaxdii hoggaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan u soo wada garab istaagay ee si wada jir ah ee maxaiskaashi ah uga soo shaqeeyey ee maanta meesha aan taagannahay hawshaas soo gaarsiiyey
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka waan idiin akhriyo hay-adda garsoorka ee dalka iiraan ayaa isniintan maanta ah sheegtay in siddeed maxabuus ay ku dhinteen in ka badan lixdan kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay rabshado ka dhacay gudaha xabsiga aviin ee ku yaalla magaalada tehraan taasoo laba jibbaar ka dhigaysa tiradii dhimasho ee horay loo wareeyey wakaaladda wararka miisaan oo soo xigatay mas-uuliyiinta garsoorka ayaa sheegtay in maxaabiista ay u dhinteen dhaawacyo soo gaaray maalintii axadda exilada iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa cabsi ka muujinaya xaaladda maxaabiista kale waxaana ay sheegeen in saraakiisha booliska ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen maxaabiista ah ayaa la sheegay in ay ku jiraan dad arrimo siyaasadeed u xidhan dabka habeenkii sabtida ka kacay xabsigaasi ayaa yimid iyada oo toddobaadkii shanaad uu dalka iiraan ka socdo dibadbaxiyo ka dhana dhimashadii maasha amini oo laba iyo labaatan jir ahayd taas oo ay xidheen booliska anshaxa kadib markii ay ku eedeeyeen in ay jabisay xeerka labiska dumarka ee dalkaasi u degan dhinaca kale kooxda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay dalka maraykanka ayaa sheegtay in ugu yaraan laba boqol soddon iyo saddex qof oo laba iyo soddon ka mid ah ay carruur yihiin la dilay mudaharaadyada ka socda dalka iiraan ee lagaga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi mawjadaha mudaharaadyada oo hareeyey dalka iiraan oo dhan ayaa waxay isu beddeleen dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo lagaga soo horjeedo maamulka jamhuuriyadda islaamiga taas oo hoggaankeeda ay wajahayaan caqabadii ugu xooganayd tan iyo markii kacaanka shaah la aas-aasay sannadkii saraakiisha dalka turkiga ayaa axaddii waxa ay ka jawaabeen eedeymo uga yimid dalka griiga oo ku saabsanaa in dalka turkiga uu si khasaba ugu diray dalka griiga ilaa iyo laba iyo sagaashan tahriibe qaaqaawan islamarkaana ay ka muuqdaan dhaawaciyo jireed hase ahaatee mas-uuliyiinta turkiga ayaa warkaasi waxa ay ku tilmaameen inuu yahay been abuur iyaga oo ku eedeeyey dalka griiga inuu si xun ula dhaqmay muhaajiriinta agaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska madaxweynaha turkiga fahretiin altun ayaa waxa uu sheegay in wasiirka socdaalka ee griiga notis meteraji uu ku faafiyey bartiisa twitterka warbeen abuura isagoo adeegsanaya muuqaalka muhaajiriinta qaaqaawan kadibna ku eedeeyey dalka turkiga fahriin altuun ayaa bartiisa twitterka waxa uu soo dhigay qoraal ku qoran afka turkiga ingiriis iyo sidoo kale griiga isagoo sheegay in qoraalkaasi looga dan lahaa in dalkiisa la tuhmo taas beddelkeedna waxa uu athens ugu baaqay in ay ka waantowdo sida xun ee ay ula dhaqanto qaxootiga wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dalka turkiga ismaaciil katakli ayaa waxa uu bartiisa twitterka waxa uu ku soo qoray in sawirkani uu muujinayo naxariis darrada griiga wakhtigaaga ku bixi buu yidhi inaad u hoggaansanto xuquuqda aadanaha halkii aad ku bixin lahayd wax isdabamarin iyo daacad darro ayuu yidhi booliska dalka griiga ayaa iyaguna sabtidii waxa ay sheegeen in ciidamadooda ay jimcihii soo heleen muhaajiriintan oo qaaqaawan iyaga oo qaarkood ay qabeen dhaawacyo ka soo gaaray jirka kuwaas oo loo geystay waxaana ay sheegeen in muhaajiriintani ay dalalkooda kusoo ay kaga soo tahriibeen doonyo caaga kana soo gudbeen biyaha u dhexeeya labada dal ee turkiga iyo griiga markale galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa maanta lagu soo dhoweeyey xulka soomaaliyeed ee kubadda cagta ee ay da-doodu ka yar tahay toddoba iyo tobanka sano kuwaas oo maalintii sabtida ku guulaystay koobka bariga iyo bartamaha ee cayaartooyda da-doodu ay ka yar tahay toddoba iyo tobanka sano madaxweynaha soomaaliya ayaa u hambeleyeeyey kooxda kubadda isagoo u jeediyey khudbad warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dhallinyarada oo ay wejiyadooda ka muuqatay farxad ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa si toosa loogu gudbiyey xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya waxaana munaasabad kooban oo halkaasi lagu qabtay khudbad ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ugu horreyn ciyaaryahanada xulka qaranka ku bogaadiyey guusha ay soo hooyeen waraxmatullaahi wabarakaatu maanta runtii waa waa maalin weyn baryahan dagaalaan ku jirnay dadaalaan ku jirnay halganaa lagu jiray ayaduna halgankii ka mid tahay soomaaliya inay xurumdo inay magac dheer yeelato inay meesha ay xaqa u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirto adduunyada inay ku soo noqoto mar kale istaagto shaqada dhallinyaradana ay soo qabteen oo magaca soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celintaa soomaaliya lagu soo celinaayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhallinyaradan madaxdii hoggaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan u soo wada garab istaagay ee si wada jir ah iskaashi ah uga soo shaqeeyey ee maanta meesha aan taagannahay hawshaa soo gaarsiiyey aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhallinyaro aad u da'yar oo curdana oo toddobayo toban sano iyo ka yar jira waaya magaca soomaaliya waxa meeshaas geeyey maanta madaxweynaha ayaa sidoo kale tallaabo guushan la mid ah ku tilmaamay inay qaadeen dhallinyarada dagaalka kula jirta ururka al-shabaab waxaa intoo kale iyo in dheeri ah ku daray oo sameeyey dhallinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maragga gacmaha argagixisada iyo nabaddiidka iyo dulmilayaasha rabo ummaddan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hoosayso ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale ee u soo istaagay in ay meel saaraan mushkiladda dalkan ay muddada dheer soo haysatay ee nimankan cadowga ay ku hayaan aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa waxa aad u gogol xaaraysaan oo aad dhiiggiinna u hurteen oo aad naftiinna u bixinaysaan oo aad u dhaawacmaysaan oo aad u dhimanaysaan ogow waa dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada waay saddexda waxyaabood oo maanta qof kastoo soomaali ah inay qalbigiisu ku qornaato halhayskiisa ay ahaato waaye difaaca dalka dadka iyo diinta intaasoo isku tagtay ayaan qaran ku nahay qaran ma jiro dal haddaadan lahayn qaran ma jiro dad haddaadan lahayn qaran ma jiro qiyam iyo wax ay aaminsan yihiin dadkaas caqiide ay leeyihiin haddaana jirin ee xoola duurka iska yaacayoo kale ay ahaadaanna qaran ma noqonayno qaran waxaan ku nahay inaan dal leenahay soomaaliya la yidhaahdo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaan marnaba la aqbali karin afkaarta al-shabaab taasoo ku macneeyey inay liddi ku tahay bani aadminimada shabaab waa xun yihiin fikirkoodu waa xun yahay lama aqbali karo biniaadamnimo islaamnimada iska dhaafa bini'aadamnimadu ka soo horjeedaan dadka dunida uunka ilaahaeyoo dhan ayay cadow leeyihiin cadowna u yihiin naga soomaaliyaa nahay dalkan soomaaliya la yidhaahaan leenahay waa diidnay wixii hore ku noolaan jirna waa diidnay sidii hore u nooleen waa diidnay waa ku celinaa mar kale u diyaargarooba ogaada si aan u guulaysanno oo wixii aan ku noolayn iyo sida aan u noolayn aan uga baxno wax cusub waa inaan la nimaadaa maalmaha usbuucyada bilaha sannadaha soo socdaahi mar kasta wax cusubaad arki doontaan go'aanno cusubaad arki doontaan dhaqan cusuboon hore u jiri jirinaad arki doontaan dadka soomaaliyeed danta soomaaliyahana loo gaaray go'aannadaasi dulmi looma gaarin qof in lagu dulmiyo looma gaarin qolo gaara in lagu dulmiyo looma gaarin maslaxadda caamka ee soomaaliya loo gaaray waana daba taagnaanaynaa annagaa mas-uuliyadda noo dhiibateen waxaan xaq idinkugu leenahay inaad go'aanadeenna aqbashaan annaguna waa waxa san ayaan idin go'aaminaynaa ilaahay idankiisa ugu dambayntii madaxweynaha ayaa ciyaaryahanada xulka qaranka soomaaliyeed mid mid u guddoonsiiyey bilado ka turjumaya guusha ay soo hooyeen waxaana uu madaxweynuhu kor u qaaday koobka bariga iyo bartamaha afrika ee ay xidiguhu hanteen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wanaagsan ugu yaraan siddeed iyo toban qof oo tahriibayaal ah ayaa toddobaadkii hore ku dhintay badda halista ah ee kasoo gudubtaa turkiga ilaa iyo greega waxay ahayd mid ka mida kuwii ugu dhimashada badnaa sannadihii lasoo dhaafay khubaraduna waxay cabsi ka qabaan in ay arrintani dhacayso iyada oo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa greega iyo turkiga ee ku saabsan badda labadaasi dal u dhexaysa ee kala qaybisa anthi garasava ayaa waxay u safartay jasiiradda lasbos waxaana ay daba gashay qaar ka mid a haweenka soomaaliyeed ee ka badbaaday doonidaasi degtay markii ay mawjadihii ba'naa ku rogeen doontan xeebtan dhagxaanta badan ee jasiiraddan weyn ismahaan sida tiro dumara oo kale oo soomaaliyeed oo ku dhex kaduudnaa doonida caagga ah waxa ay u halgamaysaa inay sii noolaato idhaha horta i badbaadiyey oo laba qofood oo ila joogta meesha way dhinteen maxaan dhahay hirka soo jababka igu garaacay marna iyo cishanaha igu garaacay markay doonta dhammaatay dadkii wada dhammaadeen oo saacad camal biyaha ku dhex jiray hir ay qaaday hirkii mse mataqaan mawjad ay qaaday badda gudaheeda geysay markii dambe tuyub baa helay oo iska sabeynaya oo biya iska dhex socno tuyubkan gacanta uu qabsaday markaasaa marka aan dareemay inaan seef wax yar ahay biyana ku dhex jira arkaa dadkii arkaa soo kaca alxamdulilah meeda biyo ku dhex jiro safarka ayaa ahaa tallaabadii ugu dambaysay ee baxsasho sida ay ugu yeertay safarkeeda oo ka soo bilowday soomaaliya horaantii agos waa halis ay ku soo qarash garaysay sagaal boqol oo dollar iyadoo ka soo carartay abaarta iyo dhibaatooyin bini'aadminimo ee dalka ka jira laakiin sidoo kale waxa ay sheegtay in xadgudub loo geystay ninkeeda iyo qoyskeeda hadda inkastoo toddobaad ay ka soo wareegatay markii ay dhacday dhimashada muhaajiriinta ismahaan waxa ay sheegtay inay mar kale nolosheeda hagaagi doonto iyagoo hadda ku jira aqal yar oo ku yaala xero qaxooti oo ku taala lesbos ayaa ismahaan iyo shan kale oo haween soomaali ah oo ka badbaaday doonida degtay waxa ay codsigooda u gudbin doonaan maamulka maxalliga ah isniintan inkastoo aanay u badnayn in xeerarka socdaalka ee adag ay ku siin karaan sharci magangeliyo ayaa khubarada halkan joogta waxa ay ku dhiiranayaan in ay u olo-oleeyaan dadka soo galootiga ah durbaba sanadkan dalka griiga waxaa kor u kacay in ka badan boqol iyo konton boqolkiiba muhaajiriinta ka soo gudbaya badda turkiga marka loo eego sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatan inta badan arrintan waxaa lala xiriiriyey la wareegidda daalibaani afghanistaan qalalaasaha siyaasadeed ee soomaaliya iyo qalalaasaha ka soo cusboonaaday lebanan iyo meelo kale oo bariga dhexe ah laakiin waxay sidoo kale ku soo beegmaysaa iyadoo ay dib u soo cusboonaatay xiisadda u dhexaysa kooxaha muddada dheer iska soo horjeeday balse ka wada tirsan xulafada neto ee griiga iyo turkiga oo labaduba ay hogaamiyaashooda wajahayaan sannado doorasho oo muhiima griiga ayaa la xidhiiriyey kor u kaca heerka qulqulka qaxootiga turkiga si ay u qalqalgeliyaan griiga iyagoo uu ku eedeeyey in ay indhaha ka qabsadeen mukhallasiyiinta ka ganacsada tahriibinta dadka waxa kale oo ay ku eedeysay n g o-yada sida eglian bot watch fududaynta soo galootiga sharci darrada ah v o eda ayaa khadka taleefonka waxa ay kula hadashay tomi olsen oo ah madaxa kooxda isaga oo ku sugan norway maalmo kadib markii ay dad badani ku dhinteen tahriibin ay soo abaabuleen mukhallasiin turkiya
in doomahan oo kale la soo geliyo badda cimiladan oo kale waa yaab xitaa inay ka fikiraan taasi waxay ku tusinaysaa sida yar ee dadka wax tahriibiya aanay danaynayn nolosha bini aadamka waxay daneeyaan lacagta oslan waxa uu sheegay in muhaajiriinta loo adeegsan jiray lahaystayaal sida uu hadalka u dhigay iyaga oo ku jira awood ka weyn gaar ahaan iyadoo ay doorashooyinka griiga iyo turkiga ay soo dhow yihiin labada dhinacba waxay isku dayayaan inay guulaystaan oo ay helaan codad sidaasi daraaddeed waxa ay u baahan yihiin inay kor u qaadaan qarannimada si ay ugu muuqdaan kuwo ka difaacaya ninka xuna dhinaca kale ka soo jeeda laakiin markay sidaasi samaynayaan waxa ay u adeegsanayaan dad aan waxba galabsan qalab ay ku gaaraan hadafkooda oslen ayaa sheegay in xaaladda turkiga ay aad ugu adag tahay qaxootiga halkaasi ku sugan in qaar badan oo ka mid ah ay durbaba guurayaan sababtoo ah waxa ay ka baqayaan amaro cusub oo ah in loo musaafuriyo dalalkii ay ka soo baxsadeen amaba sabab ah in hogaamiye cusub oo laga yaabo in uu bedelo madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan waxa ay u badan tahay inay ku yar tahay dulqaadka shanta milyan ee qaxootiga ah ee uu turkigu magan gelinayay ku dhowaad muddo hadda ku dhow toban sannadood
haddii dad badan ay isku dayayaan in ay ka baxaan turkiga dad badan ayaa socon doona laakiin waa maxay ikhtiyaarada ay runtii haystaan waa inay ka gudbaan badda ejiyan ma jiro doorasho kale rajadaasi ayaa griiga ku xoojinaysa ilaalinta badda iyo beriga si ay u xanibto marinada sharci darrada ah sidoo kale waxaa laga codsanayaa turkiga inuu sidaasi oo kale sameeyo balse hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka cabsi qabta in quusin badan ay ka dhalan karaan kontaroolada adag ee xuduudaha iyo dib uriixista sharci darrada ah ee griiga iyo turkiga ay wadaan bilihii lasoo dhaafay haddii dowladaha iyo qaxootiga laftooda ay u hoggaansami doonaan tallaabadan lama hubo ismahaan iyo kuwo kale ayaa si kastaba ha ahaatee waxa ay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan safarkooda badbaadada wax kasta oo ay ugu kacdaba warbixintaasi waxaa diyaarisay anthi garasava halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a diblomaasiyiinta ayaa ugu baaqaya madaxda federaalka ah ee dalka etoobiya iyo kuwa dagaalka uu kala dhexeeyo ee gobolka tigrey ee waqooyiga dalkaasi inay qaataan xabad joojin iyada oo dagaalka culus ee u dhexeeya uu sii kordhinayo cabsida ah in xaaladda bini'aadminimo ee gobolkaasi ay kasii darto warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee associated bress waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan gudoomiyaha midowda africa muuse faki mohamed ayaa bayaan uu soo saaray axaddii ku muujiyey walaaca xooggan ee uu ka qabo dagaalka isagoo ku baaqay xabajoojin deg deg ah oo shuruud la-aan ah iyo in dib loo bilaabo adeegyadii bini-aadantinimo wadahadallo nabadeed oo hormuud ka yahay midooda afrika ayaa lagu waday in horaantii bishan ay ka furmaan dalka koonfur afrika laakiin arrimo saadka iyo farsamada la xidhiira darteed ayaa dib loogu dhigay dhinacyada diriirtu u dhaxayso ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan geedi socodkaasi inkastow dagaalku weli kasii socdo gobolka tigreega gudoomiyuhu waxa uu usoo jeedinayaa dhinacyadu inay dib ugu laabtaan wadahadallada oo sida heshiiskoodu dhigayo wadahadallo toosah ay ku yeeshaan koonfur afrika kaasi oo ay soo agaasimeen koox sare oo uu hogaaminayo wakiilka midowda afrika u qaabilsan geeska afrika beesha caalamkuna ay taageerayso ayaa lagu yiri qoraal uu gudoomiyuhu soo saaray bayaanka midowda afrika ayaa daba socday mid uu soo saaray goor dambe oo sabtidii ah wakiil ka tirsan qaramada midoobay oo sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres uu aada uga walaacsan yahay dagaalka sii xoogaysanaya isagoo ku baaqay in la dhammeeyo colaadda dagaalada u dhexeeya ciidamada tigreega iyo kuwa federaalka etoobiya ayaa bishii agost dib u bilowday taasi oo soo afjartay xabajoojintii dhinacyada u dhexaysay ee socotay tan iyo bishii maaj oo u ogolaatay in gargaarka aadka loogu baahnaa uu tago gobolka tigray dagaalka ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamo ka socda dalka eritreya kuwaasi oo ka dhinac dagaalamaya militariga federaalka etoobiya maamulaha hay-adda u s aid samantha power ayaa ugu baaqday ciidamada eritrea inay ka baxaan gobolka tigray iyadoo ku boorisay dhinacyadu inay ilaaliyaan xabajoojinta kana digtay sida ay ku qortay barteeda twitter-ka in ilaa hal milyan oo qof oo gobolka ku nool ay qarka u saaran yihiin macluul colaadda ayaa barakicisay malaayiin qof iyadoo sidoo kale xerooyinka ay ku nool yihiin dadka itoobiyaanka ah ee barakacay la weeraray ayay tiri power oo ka digtay in dhiig kale uu daadan doono haddii ciidamada eritrea iyo kuwa federaalka etoobiya ay la wareegaan xeryaha baaqyada xabajoojinta ah ayaa kusoo beegmaya xilli iska horimaadyo culus laga soo warinayo meel u dhow magaalada shire ee waqooyi galbeed gobolka tigray halkaasi oo weerar jimcihii lagu dilay shaqaale ka tirsan guddiga caalamiga ah ee samata bixinta oo sahay gargaar qaybinayay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borel ayaa sheegay inuu aada uga argagaxay wararka sheegaya rabshadaha joogtada ah oo ay ku jiraan beegsiga dadka rayidka ah ee ku nool magaalada shire ciidamada tigreega ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay soo dhoweynayaan baaqa xabajoojinta ah ee kasoo yeeray midooda afrika waxaan diyaar u nahay inaan u hoggaansanno in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ayaa lagu yiri bayaanka dowladda federaalka etoobiya ayaan weli ka jawaabin qaybinta gargaarka ayaa waxaa caqabad ku noqday shidaal la-aan iyo isgaarsiinta gobolka tigrayga oo hawada ka maqan wakaaladda wararka ee associated price ayaa sabtidii warisay in koox ka tirsan qaramada midoobay ay ogaadeen inay jiraan toban qof oo gaajo darteed u dhintay kiisaskaasi oo ka kala dhacay ilaa toddoba xero oo ku yaala waqooyi galbeed gobolka tigray halkaasi oo ay ku nool yihiin dad gudaha dalkaasi ku barakacay sida lagu sheegay dukumenti ay si gaar ah u diyaarisay hay-ad ka shaqaysa arrimaha bini-aadantinimada malaayiin qof oo ku nool waqooyiga etoobiya oo ay ku jiraan gobolada amxaarada iyo canfarta ayaa laga barakiciyey guryahoodii iyadoo tobannaan kun oo qofna la rumaysan yahay in lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku qarxay bishii nofembar ee sanadkii labadii kun iyo labaatankii
maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee associated press ayay ahayd haatana ukraine ruushka iyo ukraine ayaa midba midka kale ku eedeeyey khasaaraha ka dhashay weeraro ka dhacay axaddii iyo sabtidii iyada oo maleeshiyaadka taageersan kremlinka ay ku eedeeyeen xukuumadda kiyif weerar lagu qaaday xafiiska duqa magaalada donesk oo ay maamulaan goonigoosadka halka mas-uuliyiinta ukrainena ay sheegeen in gantaalada ruushka ay ku dhaceen agagaarka wasaaradda tamarta nukliyerka ee zabaroksiya halkaas oo ay ku dhaawacmeen lix qof warbixin ay v o edu qortay waxa inoo faahfaahinaya xuseen barre aadan
dhismaha xafiiska duqa magaalada donesk oo ka tirsan gobolada ukrain ee ruushku dhowaanuu sheegtay inuu iska leeyahay ayaa si xun u burburay iyada oo saqafka qayb ahaan u dumay ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca khasaaraha dowladda ukrain ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka kamana hadlin ukrain waxay sheegtay in weerar ka dhacay agagaarka warshada tamarta nukliyerka ee zabrosjijka marka laga reebo dhaawacyada uu sidoo kale waxyeeleeyay weerarkaasi shan xadhkaha korontada ah iyo weliba dhuubaha gaaska iyo dhowr ganacsi oo rayid ah iyo dhismayaal la dego ruushka iyo ukrain ayaa marar badan midba midka kale uu ku eedeeyey in uu rasaas iyo gantaallo ku furay agagaarka warshadda warshadan ayaa hadda waxaa gacanta ku haya ruushka laakiin waxaa sii wada in ay ka shaqeeyaan farsamayaqaanada ukrain dagaalada ayaa sidoo kale ka socday meelo kale iyada oo kiyev ay sheegtay in moscow ay duqaymo ku garaacday goobo rayid ah oo ku teedsan jiidda hore ee bariga kharkef iyo luhansk ukrain ayaa sheegtay in dagaallo ay kasii socdaan gobolka koonfurta kherson oo ah aag kale oo muhiim ah oo ay ciidamada ukrain ku durkeen toddobaadyadii lasoo dhaafay dhanka kale ruushka ayaa sheegay in difaaca hawada ee koonfurta gobolka belgrod ee xuduud kale la ukrain ay soo rideen ugu yaraan lix iyo toban gantaal oo yukrainiyaan ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda ruushka ee raya novosti iyada oo dagaalka ukrain iyo ruushka uu socdo muddo siddeed bilood ah ayaa wasaaradda difaaca ee boqortooyada britain waxa ay shaki gelisay awoodda ruushka ee ah inuu sii wadi karo soo saarista hubka inta lagu guda jiro duulaanka ukrain warbixin sirdoon oo lasoo dhigay barta twitter-ka axaddii wasaaradda waxay ku sheegtay in ruushku uu tobankii oktoobar in ka badan siddeetan galtaal oo nooca kruuska ah uu ku riday ukrain tallaabadaas oo madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ku sheegay mid loogu aargudayo duqayntii buundada xidhiidhisa ruushka iyo kremiya taasoo horraantii bishan la weeraray ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi dhanka kale madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa khudbadiisa maalinlaha ah ee sabtidii waxa ugu mahad celiyey maraykanka xidhmada caawimaada ah ee ka kooban toddoba boqol iyo shan iyo labaatanka milyan ee doolar taasoo u suurto gelisay ukrain inay soo iibsato rasaasta madaafiicda hubka lidka taangiyada iyo raadaarka gantaalada dhinaca kale ciidamada ruushka ayaa sabtidii weeraro kale oo goosgoos ah ka fuliyey ukrain barasaabka gobolka kiyev ee caasimada ah oleski koleba ayaa sheegay in weerarku uu waxyeelo u geystay xarun tamareed oo muhiim ah oo ku taala caasimada ukrain kirlo tomeshenko oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha ukrain ayaa ku booriyey dadka deegaanka kiyev iyo dadka ku nool saddexda gobol ee deriskala ah inay ilaashadaan tamarta inta lagu jiro saacadaha baahidu ay uu sarreyso gaar ahaan fiidka sabtidii ugu yaraan koob iyo toban askari oo ruush ah ayaa la dilay shan iyo toban kalena waa la dhaawacay kadib markii laba askari oo ruush ah ay rasaas ku fureen xero militari oo ku taala koonfurta galbeed ee gobolka belogrod ee u dhow ukrain sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka wasaaradda ayaa sheegtay in labada qof ee mutadawiciinta ah ay ka soo jeedeen waddankii hore ee uga tirsanaan jiray sovyeetka ee tajikistan waxaana lagu dilay labadaasi qof rasaas jawaab ah iyadoo oo dhacdada lagu tilmaamay weerar argagixiso qaar ka mida warbaahinta madaxa bannaan ee ruushka ayaa ku warramaya in khasaaruhu intaa ka badan yahay olexi arestovich oo ah la taliyaha madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in ragka weerarka geystay ay ka soo jeedaan tajikistan ayna rasaas fureen kadib markii ay ku murmeen diinta sida ay sheegtay wakaaladda wararka reuters tajikistan ayaa ah waddan ay u badan yihiin muslimiinta qiyaastii kalabar dadka ruushku waxa ay aaminsan yihiin qaybaha kala duwan ee diinta kiristanka wakaaladda wararka reuters islamarkiiba ma aanay awoodin inay xaqiijiso faallooyinka aristofish ama ay si madax bannaan u xaqiijiso tirada khasaaraha iyo faahfaahinta kale ee dhacdadaas
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd colaadda ukrain iyo ruushka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna aan idinkuna siiyo heestan dabacsan heestaasi daalacan codadka axmed cali cigaal iyo faadimo cabdulaahi kaaxin maandeeq haddii aad jeclaysateen waxaan idinku ballanqaadaynaa inaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan haatanna haddii aan gudagalno barnaamijka idaacadda qaybaha ka harsan waxaa ka mid ah xubintii aad maalin walba maqli jirteen ee dooda gaaban waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha iyo qodobo kale intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban hay-adda garsoorka ee dalka iiraan ayaa isniintan maanta ah sheegtay in siddeed maxbuus ay ku dhinteen in ka badan lixdan kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay rabshado ka dhacay gudaha xabsiga layidhaahda viin ee ku yaala magaalada tehraan ee caasimadda dalka iiraan taasoo laba jibaar ka dhigaysa tiradii dhimasho ee horey loo wariyey wakaaladda wararka miisaan oo soo xigatay mas-uuliyiinta garsoorka ee dalka iiraan ayaa sheegtay in maxaabiista ay ku dhinteen dhaawacyo soo gaaray maalintii axadda ehelada iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cabsi ka muujinaya xaaladda maxaabiista kale waxaana ay sheegeen in saraakiisha booliska ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen maxaabiista ayaa la sheegay in ay ku jiraan dad arrimo siyaasadeed u xirxiran saraakiisha dalka turkigana waxa ay axaddii jawaab ka bixiyeen eedeymo uga yimid dalka griiga oo ku saabsanaa in dalka turkiga uu si khasab ah ugu diray dalka griiga ilaa iyo laba iyo sagaashan tahriibe oo qaaqaawan islamarkaana ay ka muuqdaan dhaawacyo jireed balse hase ahaatee mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa warkaasi waxa ay ku tilmaameen inuu yahay been abuur iyagoo ku eedeeyey dalka griiga inuu si xun ula dhaqmay muhaajiriinta agaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska madaxweynaha turkiga ayaa sheegay in wasiirka socdaalka ee griiga uu ku faafiyey bartiisa twitter-ka war been abuur ah isagoo adeegsanaya muuqaalka muhaajiriinta qaqaawan kadibna ku eedeeyey dalka turkiga galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadan waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af soomaaliga ee v o a ciddii ay sheegto iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacatana waxay mar kasta kala socon karaan website-keena v o a somaly com haatana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho kusoo diyaarisay seenab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa dhowaan sheegay in ay tahay in la qaado cunaqabataynta hubka soddonka sano ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee saaran soomaaliya si soomaaliya ay ugu filnaato amnigeeda waxaana ololaha soomaaliya taageeray dalalka itoobiya iyo uganda haddaba ma tahay wakhtigii xayiraadaha saaran soomaaliya la qaadi lahaa waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodda ay gala qaybgalaya cabdi cabdulaahi xaashi goley siyaasi dowladihii dalka soo maray xilal kala duwan kasoo qabtay iyo yuusuf maxamuud axmed qalinle oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanka ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey cabdi cabdulaahi xaashi goley bismillaahi raxmaani raxiim saynab waa ku salaamay adiga iyo bahda v o a iyo dhageystayaasha ummadda soomaaliyeed oo halkan iga dhegeysanaya iyo saaxiibkaygula jiraba runtii su-aashaadi weydiisay waa haah weeye ummadda dowladda soomaaliyeed hadda waa qaangaartay waa la oran karaa instituushonkeeduna waa xoogeystay waxayna joogtaa hadda xilligii ay amnigeeda iyo guud ahaan xuduudaheeda ay iyadu la wareegi lahayd sidaa darteed waxaa weeye waa in cunaqabataynta laga qaadaa oo wadanka iyadu ay awood u heshaa ay kaga xoog badiso cadowga ay la halgamayso wadankeedana amnigiisa ay kusoo celinaysaa waa inay awood u heshaa dowladdu sidaa darteed waa habboon tahay wakhtigeediina waa la joogaa golaha ammaankuna waxaa la joogaa xilligii uu ka qaadi lahaa dowladda soomaaliyeed cunaqabatayntan oo runtii aada u daahday maxaa yeelay dalkaanu hadduusan cudud ciidan isagu uu leeyahay uusan samaysan oo asagu uusan isku tashan oo dadkiisa iyo ciidankiisa dhisan ciidamo kaleo ajnabiyahoo dibadda ka yimid oo wadanka jooga waa la jitaabiyey shan iyo toban sano iyo ka badan bay joogaan haddana waad ogtihiin iyagoo hub kasta haysta dhaqaalo kastana adduunku ku bixinayo in maantayto markii lasoo gaaray xilligii hadda dowladanu ay ku dhawaaqday obreshinka dadka soomaaliyeed iyo ciidankooda iyagoo isku tashanaya guulaha wakhtiga yar ay gaareen waa muuqataa iyaguna shan iyo toban sano meeshay gaareen waa muuqataa inkastooy wadanka xaq ku leeyihiinoo dee ay intaa difaacayeen haddana kama adkaan karaan dowladda amniga ay rabtay wadankeeda inay maamusho waxay kaga adkaan kartaa iyada ciidamo ay leedahay bay wadanka amnigiisa ku sugi kartaa marka waxaa la joogaa la soo gaaray xilligii dowladda soomaaliyeed cunqabateynta laga qaadi lahaa fadhiga ugu horeeyo golaha ammaankuna waxa weeye waa inuu ka qaadaa dowladda soomaaliyeed cunaqabateynta si dowladda soomaaliyeed amnigeeda ula wareegto ciidankeeda iyo awoodeedana u dhisto yuusuf maxamuud axmed
run ahaantii ani waxay ila tahay inaysan wakhtigan hadda la jooga soomaaliya aysan ku habbooneyn in cunaqabateynta laga saaro laga qaado maxaa yeeley waxaa iska jiro siyaasadda arrimaha gudaha ee wadanka oon heshiis laga ahayn oo aa og tahay khilaafka ba-an ee ka dhex jira arrimaha federaalka oo khatartiisa leh sidoo kale waxaa jiro dowladda soomaaliya waa og tahay oo xuduudaha wadanka gacanta uguma jiraan oo haddii ay naqoto bad amba beri waxaa kaloo iska jira iidana siyaasad ahaan wadanka arinta somalilan iyo soomaaliya oo iyadana caqabadeeda leh marka aniga aragtiyan soomaaliya hadda waktigan hadda la joogo ilama haboono in hubka laga cunaqabateynta hubka laga qaado oo muddada dheer oo soddonka sanaha ka badan ay saarneed dowladda soomaaliya markii arrimaha badan oo ugu horeeyaan garsoorka iyo heshiiska federaalka iyo siyaasadda guud ee arrimaha gudaha si fiican wadanka looga heshiiyo ee lameystiro dastuurka qabiil qoraalka oo soomaaliya muddada dheer ay kusoo hadda kusoo dhaqmaysay markaas ayaan isdhihi karaa oo institutionka dowladda ay si fiican u xoogeystaan markaas ayaan dhihi karaa waa waqtiga ku habboonay laakiin waqtigan hadda la joogo oo qolooyinkan xagjirka oo wadanka dhibaatada ba-an ku hayaan ay ay joogaan inaysan habbooneyn ayaan qabaa aragtiyan marka waxaan isleehay soomaaliya wakhtigeeda hadda oo cunaqabateynta laga qaadi lahaa hadda lama joogo hubka hadda wadanka yaalla ayaaba caqabad adag ugu filan
haddii aan dib kugu soo laabto gole waad dhegaysanaysaa yuusuf waxa uu ku doodayaa in la gaaray wakhtigii xayraada cunaqabateynta la qaadi lahaa adigana waxaad qabtaa in la joogo oo wakhtigii ku habboonaa uu yahay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa dalkan wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo mid siyaasadeed iyo mid amni leh haddana wuxuu marayaa marxalad aada u wanaagsan buu marayaa yuusuf wuxuu leeyahay xuduudihii iyo may gaarin dowladdu sababta loo raba cunuqabateynta in la qaadaaba waxaa weeye dowladda in la imbawargareeyo oo la awood la siiyo oo ay awood u hesho inay dhammaan xuduudaha wadanku uu leeyahay ama cir ha ahaadeen ama dhul ha ahaadeen ama bad ha ahaadeen waa inay dowladda dhexe la wareegtaa haddii kale waxa weeye hilib bisil oo meel bannaan yaal baynu nahay xaqiiqdu waxa weeye dalkan dowlad buu u baahan yahay dowladdan hadda maantayto inoo shaqaynaysa haddaan la imbawargarayn oo aan hubka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba aysan ka hormarin goormo yaynu ka sugaynaa haddii cunuqabatayntana nala ku hayo waddankeennuna sida aan maanta nahay ama horey usoon ahayn ma kusii socon karna waa su-aal taagan weeye kuma sii socon karno jawaabtu waa qofka waxgaradkaa oo caqliga u saaxiibka ahi waxa weeye waxaa usoo degdegaysa inayna kusii socon karin marka sidaa darteed waxaynu u baahan nahay dowladda soomaaliyeed instituushin ahaan hadda waa xoogaysato sidii hore maaha waddankana badi waa maamushaa dowlad goboleed murmaya oo wadanka xuduudiisana haduuba jiraba anigu ma ogi dowlad goboleed qabta inaan wadanka cunaqabataynta aan laga qaadin inuu jiro u malaynmayo iyo dhammaan qof soomaaliya wadaniyad leh oo waxa ku hadli kara inuu jira anigu malaynmayo wadankan dantiisu waxay ku jirta kow iyo laba iyo saddex kow in cunaqabataynta laga qaado uu wadanku dhiso ciidan cudud leh oo militari ah oo la dirira cadowga wadanka kusoo duulay oo afarta gees kaga soo duulay oo xuduudihii oo furan iyo awood la-aanta kusoo galay wadanka hub lagaga adkaado waa in loo helaa inta cunaqabataynta la qaado logistigii loo helaa waa kow labo waxa weeye wadanka dhaqaalihiisii markaa la dhisaayo marka xuduudiisii iyo amnigiisa lasoo celiyo wadanka waa in wadanka dhaqaalihiisi la dhisaa dabadeedna institutionku lagu dhex dhisaa marka anigu sidaasaan u arkaa wadanka waa in cunaqabataynta laga qaadaa xalka wadankanu waa in cunaqabataynta laga qaadaa ciidan xoogle loo dhisaa boolis iyo militari iyo asluub leh xuduudiisa iyo hawadiisa iyo badiisana uu la soo noqdaa ciidamada ajnabigaana ka baxaan wadankuna dowlada soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ay la wareegtaa madax banaanidii wadankuna ay soo noqotaa midaa weeye mida xalkaa oon u arkayna in wadanka cunaqabataynta laga qaado waana la joogaa xilligii runtii laga qaada goley waxa uu leeyahay si soomaaliya ula dagaalanto al-shabaab oo isku filnaansho dhanka amniga guud ahaan loo gaaro waa in xayraada la qaadaa adigana waxaad aaminsan tahay in aanay hadda ku habboonayn maxaysan hadda ugu habboonayn in cunaqabataynta la qaado yuusuf run ahaantii horta waa mahadsan yahay walaalkii goley saynabay horta caqabadda ugu weyn ee meesha ka jirto waxaa weeyaan wadanka soomaaliya heshiis ma laga ahaa dastuurka waxa ugu weyn dadka iyo kala hagi lahayna waa dastuurka sidaa wada ogsan tahaaba dastuurkan hadda oo oo qabyada ahaa ee soomaaliya hadda ku dhaqanto waa og tahay caqabado badanaa ka jiraan marka waxaan isleeyahay haddii san garsoorkii wadanka uusan dhammaystirnaynin xuduudihii dowladda gacanta aysan ugu jirin sidoo kale iska jiraan wax la yidhaahdo dhibaatooyinka badan ee ka jiro nagu xareereysan amba xasaradaha nagu xareereysan ee ka jiro dalalka diriska nala eh haddii hubka soomaaliya hadda usaaga soo qulqulo waxaan qabaa in sida dowladda ay u hesho qolooyinka kaleo xagjirka ah oo wadankan dhibaatada ku hayana inay ayagana sidoo kale u heli karaan taasoo ka dhigan marka in dhibaatada ay sii ballaaratay marka waxaan isleeyahay dowladda hadda naftirkeeda waxawaaye hub wadamo badana hub siiyaan oo hubka yaryar ka taageero marka waxaan qabaa qolooyinkan xagjirka ayagana sidoo kale hubbay ay helaan oo suuq madoobaa inta badan wax lagu kala gataa markaas haddii dowladiina loo fasaxo wadanka xuduudihiisa inay furo yihiin ee la fasaxo hubka cid walbo waxawaaye wadankan u aragta amba dana gooniga kaleh ayaa waxawaaye ka faa'iideysanayso marka aniga waxaan qabaa inta dowladda qolooyinkan oo dhibaatada hadda wadanka ku haayo ay dhinac uga dhinac ka marsihayso oo ay ka guuleysanayso heedaha sistemka oo garsoorka iyo dastuurkana la dhammaystiri lahaa intaasiita ani waxaan isleeyahay labada ugu waaweyn ee wadanka ka dhiman institution ahaan in la fadhiisiiyo taasay ila tahay haddii hadda la fasaxana waxaa waaye waxaan qabaa in ay halisteeda leedahay qolooyinka xagjirka iyo qolooyin kaloo danleyna ay ka faa'iideysan karaan wadankana waxawaaye carqaladii iyo rabshadiina waxawaaye ay sideed usii soco doonaan marka sidaas ayaan qabaa aragtiyan anig waxaan hadalka siinayaa goley anigu aragtidaydu waa buuxdaa mana mana labalabaynayo waxaa weeye waa wax cad oo muuqda oo qodobaysan wadankeennu waxaa weeye institution ahaan iyo wax kastoo la dhisayo waxaynu ku dhex dhisi karnaa inagoo amni haysanna haddaynaan amni haysan oo ciidan qaran lahayn oo xuduudeenna aynaan maamulayn oo taladeennu gacantayna ugu jirin oo ajnabina maamulayo dastuurna ma dhisi karno nidaam federaalana ma daadejin karno waxna ma qaban karno maxaa yeelay dhiig joojinba ma haysano hameen walbaa dhiiggii hilaacaya waxa weye hoteelkii lagu shiri lahaa baa la qarxinayaa waxa weeye meeshii lagu shiri lahaabaa la baabi'inayaa waxa weye masaajidkii lagu tukan lahaabaa dadkii lagu laynaya waxa weeye jidkii meel loo dhaqaaqaba ma jirto marka waxa ugu horeysa kow iyo labo iyo saddex iyo afar wadankan wuxuu u baahan yahay marka hore in amnigiisa la sugo oo laga saara nimanka amniga lidiga ku ah dabadeedna markaas kabacdi la saldhigtaayo markii la saldhigto baa la wada hadli karaayoo hadalku furmi karaa wixii naga dhiman oo laysku khilaafsan yahayna markaasaa laga wada hadli karaa soomaalina wada hadal waxbay ku dhammaysan kartaaye waan loo ogolayn marka dadka ajnabiga kusoo duulay waa in soomaaliya laga saaraa sidaa darteedna cunuqbataynta hubka waa in laga qaadaa wadan haye yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
bisha hadda nofembar gole ammaanka uu kulmi doonaa kulley midba uun qaadi doonaa laakiin ani aragtiyan waxay ila tahay in dowladda soomaaliya ee arrimaha caqabadaha horyaalla oo ku saabsan amba garsoorka ama arrimaha siyaasadda arrimaha gudaha dowladda ay xaqiijiso sistemka federaalkana la fadhiisiiyo markaasna aan qabo aan qabaa soomaaliya iyadoo wada heshiis ah oo wixii wax kala hagan amba sharci kala haga oo wadanka ka jiro guud ahaanba wadanka dastuur loo hogaansamo oo yeeshto markaas ayaan qabaa in si rasmiya cunuqabateynta hubka iyadoo dowladdana awood iyo institution iyo u leedahay in maamusho marka sidoo kale dee arrimaha nagu hareereysanoo iidana juqraafi ahaan wadanka maadaama ay halistiisa ay badan tahay waxaan qabaa in hubkaas ilaa amar dambe ee dowladda soomaaliya intii ay instituushika dowladda iyo nidaamka federaalka ay ka fadhiisinayso iyo nidaamka ciidamada amnigana si fiican uga dhisayso waxaan qabaa in arintaasi dowladda ay aada ugu baraarugsanaato sidaas ayaan qabaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay cabdi cabdulaahi xaashi goley siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray iyo yuusuf maxamuud axmed qalinleh oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar maxamed ayaa xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho oo kusoo diyaarisay halka aad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waa xubintii cayaaraha toddobaadka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey mahad cali xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho inta badan barnaamijka waxaanu ku faaqidnaa horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida brimer liiga siriada talyaaniga iyo laliigaha sbein galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah cabdi cali maxamuud hadraawi aamine saciid maxamed wacdar iyo cabdiraxmaan cabdulaahi sheekh dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a
su-aasha waxaan ku bilaabayaa cabdi cali maxamuud hadraawi ka waran kulankii ilkalaasiko haddaan ku bilowna ee u dhexeeyey barcelona iyo real waxaad moodaa barcelona in habacsanaanteeda ay sii socoto oo shaafi uusan wax weyn barcelona ka bedelin xagga madrid ay sii wadato guulaheedii wax ku-oolka ahaa ay koobo badan ku hantisay waxaad moodaa in barcelona ay ka muuqatay tabardarro aad weyn xagga difaaca markaad fiiriso iyo dhexdoo kale waana loo awood sheegtay sidii la filayay oo lagu saadaaliyey inay madrid tahay koox quwad weyn oo markaan aan marba koox ubabac dhigi karta aysan jirin horyaalada yurub amni saciid maxamed wacdaro barcelona si ba'na loogu tuntay reala ka badisay oo garoonka bernabui ku garaacday maxaa ka qaldanaa barcelona
wax badan oo zaa'id ayaa ka qaldanaa ay ka mid ahayd midajibkii uefa champions league ay kala soo kulantay ligeeda kooxda inter milano sidoo kaleeta waxaa u malaysaa macalinka inuu shax qaldan oo ku soo galay rag badan oo u shaqey lahaa inuu keed kusoo bilaabay sida gavi veron torres oo yani difaacyada real madrid in badan mashquuli lahaa halka carlo angelotti oo shaxiisa si tirta oo ugu soo bilaabay xitaa rodrigo oo marka qaar siddeetankii meelaha soo geli jiray sidii loo isticmaali jiray oo isticmaalay goolka kalena oo ku tuuray sidaasna guul aad u weyn ee barcelo ee real madrid ay ku gaartay waa maasan tahay wacdaro waxaan kusoo laabanaa cabdiraxmaan cabdulaahi sheekh ka waran kulankii weynaa manchester city iyo liverpool wacdare anfield ka dhac ciyaarta liverpool waa ogaa inay banuuni fiican soo bandhigi doonto sidii maynat camalna u dheelayn liverpool banuuni heer sare soo bandhigtay oo ku dhisay tactic difaace maansity nasiibkeeda meen inay ku badiso garoonka anfield labaatankii kun ugu dambeeyey hal mar ay ku badiso garoonka anfield waana fila in liverpool badin karto laakiin tirar gool badan ma filin hal ibir labo hal inay ku badinayso liverpool waa filaya wacdaro adiga ma la qabtaa fikradda cabdiraxmaan ee ah in wax badan ay ka qaldanaayeen kooxda kubadda cagta ee man city oo lagu tiriyo kooxaha ugu xoogan premier leaga dabcan aad iyo aad ayadana sidoo kaleeto kulankii Champions League xitaa hal gool waa ay soo weysay oo barbaro ay la soo galnay kooxdii hore oo Champions League dhanka garabka waxaa arkaynaa soo isticmaalayo Bernardo Silva ayadoo la heli karo Cole Palmer iyo Riyad Mahrez iyo xitaa weliba Jack Grealish Arsenal ilaa hadda horyaalka Ingiriiska iidaha hogaaminaysa waxaan is leeyahay kooxda Man City iyo Liverpool oo ahaa tobankii sano ugu dambeysay labada koox ee ku loolamaya Premier League ama gacan ku hinteeda isku haysta in mar walba markii Manchester City Liverpool markay aragtay Man City oo gurigeeda joogto Anfield inay midba midda kale u xog sheegato waxaad og tahay mahadow Premier League ugu dambeeyay ay qaaday kooxda Man City in hal dhibic ay isku haysteen labada kooxood muddo dhan tobankii kulana ugu dambeysay Premier League haatanna waxaa mudaa kooxda Liverpool oo ayaantan dib u dhac ku yimid sida ay isaga gadeen Said Mane waxaad moodaa in hoos u dhac ku yimid Liverpool kulamadii ugu dambeysay ciyaaraysa Premier League City-na ay noqonaysaba kooxda ugu awoodda badan oo sii haysan karta Premier League waxaan dhihi karnaa waxa ayay ahaayeen Liverpool oo ah koox ku xoogan gurigeeda markay ku ciyaarayso Anfield taageerayaal aad u xamaasad badan ku haysata gurigeeda oo aan loo babacdhigi karin ood moodaba inay tahay ciyaartooy kale ee garoonka kula jira Liverpool la ciyaaraya taas ayaa sabab u ahayd maanta in laga badiyo iyo coach Guardiola oo aan leeyahay ciyaartooy muhiima oo difaaca ka ciyaarta oo kaga maqneen injury sida Walker iyo Stones oo kale oo muddo Highlandka ay Man City ciyaaraysay inuu yahay mid aan jirin ciyaartooy orod badan oo kubadaha soo qaban kara sida Walker oo kale kooxda markay ciyaarayso Highland oo City lagu yaqaanay Walker ayaa ahaan jiray ciyaartooy kaliya ee kubadda ka daba xawaareeya ciyaartooydii lafa kadana soo qabta saa darteed waxaan isdhihi karaa meesha kaliya ay masiibadu ka haleeshay waa ciyaartooyda Highlandka ciyaaraysay oo moodo inay culus yihiin sida Diaz iyo ciyaartooy hadda ay soo garteen oo Kanji Cabdiraxmaan kooxaha afarta ugu sareysa horyaalka Premier League ee Arsenal hogaaminaysa City Manchester United hoos u soo socotaa Brighton Newcastle la gashay haye bal saadalanteeda ku aadan kooxaha u tartami kara horyaalka Ingiriiska sanadkan Man City ay qaadi doonto horyaalka halka Arsenal labaad ay gali doonto naadiga Tottenham ay saddex galeys Liverpoolna kaalinta afraad Man United banooni qurux badan lama imaan sanadkan banoonigeedan wulita si laga filayo ma liimaan macallin Erik ten Hag waxa la isdhaayay taatikada Man United wax badan uu ka bedeli doonaa laakiin ma dhaam macallimiinta hore ee Ralph ee Ole wax ma ku soo kordhin sidii Ole laga filayo amal loo liimaaday waxa filaynaa in naadiga sanadkan marka suuqa lixda bil la furo inuu naadiga wax badan ka bedeli doono boosaska ka maqan marka camal Erikson iyo Bruno isla ciyaaraan banooni fiican ma soo bandhigi karaan waxaa ka rajaynaa lambar oo ta fiican Man United banooniga hor u jiidi karin oo keena macallinka si ay Man United afarta sano ugu soo qayb gasho ugu dambeyntii wacdaro maxaa is leedahay City iyo Arsenal oo hogaanka hogaaminaysa Manchester oo loo eliyey Chelsea sidoo kale iyaduna way badisay bal ka waran saadalanteeda ku aadan World Cup kadib sida ciyaaraha noqon doonaan een dabcan City waxa isleeyahay sidoo kale waxa ka qaldanay in ay sameeynayso inay ku tiirsan tahay Haaland waa arkaysay kulankii Jamaica sidoo kale wax gool aan dhalin ragii oo isku dayada sameey jiray Kevin De Bruyne ee Rodri Cancelo dhamaantood waxa arkeen inay kubadaha la raadinayeen Erling Haaland taasna waa sababta hadda Manchester United haysato dabcan ayagana waxay ku tiirsan yihiin inta badan Cristiano Ronaldo oo xitaa hadii ay keedka dhigaan marka qaar waxa aragnaa in niyad jab oo ka muuqdo kooxdan hadii mar ayada dhan wada dheeleenin ee ciyaaryahan ku tiirsan tahay si ay ku badiso waa ay adag tahay Manchester City waa inay cashir ka barataa ee sidii hore ku soo laabataa sababtoo ah markay ee nine la'aanka ay goolal badan ay dhali jireen haddana ayagoo nine haysto waxa arkaynaa laba kulan inaysan gool dhalin halka marka qaar oo hal kulan saddex leey oo dhalinaya Erling Haaland een saadaalinteyda horyaalka top 4 waxaa isleeyahay aniga kaalinta koowaad waxaa galayso Manchester City kaalinta labaad waxaa galayso Chelsea halka saddexaad ay gali doonto Arsenal kaalinta afraad waxaan u saadaaliyay Arsenal oo hadda hogaanka hogaaminaysa horyaalka Ingiriiska ayaa u saadaalinaysa kaalinta saddexaad waa u saadaalinaa sababtoo ah Arsenal waa hal leen ab kooxdan waxay ku dhisan tahay leen ab tiro badan ma haysato bedel isku dhigto Arsenal hadda bilowga horyaalka ayay dhaawacyo qabtaa oo arkeena bilowgii say goolal badan u dhalinsay galabtan way arkaysaa natiijada ay ku badisay dabcan ha Arsenal top aad baad mahadsantihiin kuwaas waxay kala ahaayeen cabdicali maxamuud hadraawi aamine saciid maxamed wacdaro iyo cabdiraxmaan cabdulaahi sheikh oo igala qaybgelaya dhammaantoodba barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a tan iyo kulan dambe waa mahad cali xadirood kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay mahad cali xidir oo xubintaasi faaqidaada cayaaraha kusoo diyaariyey magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa heesihii dabacsanaa ee maanta aan idin haynay
maxamed hudeen hibanuura codkeeda iyo heesta sabab kale ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni galabtii wararka v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington idaacadda waxaa idinla soo codsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada kusoo noqonayno nabadgelyo